galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabba khamiis ah toddobada bisha febraayo sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo washingtonna waa siddeeddii aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadaha efemyada ah magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahim cashacuud iyo jacfar kukaay
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shir looga hadlayo shidaalka soomaaliya oo maanta london ka furmay waxaa lagu guda jiraa in lasoo bandhigo ama laga hadlo shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo fahminta soomaaliya ay shirakadu ka samaysay iyo xilliga ay suuragal tahay in sharikadaha halka jooga la siiyo waxaa loo yaqaano ruxsad
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wasiirkii hore ee amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo dowladda soomaaliya ugu baaqay inay wadahadal la bilowdo ururka al-shabaab marka waxaan aaminsanahay inuu xal ka soo dhowaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn in yacni xalka uu ku jira in wadahadal lala furo waa og tahay taliban oo intaasoo sano yacni dagaal lagula jiray in la ogaaday dowladihii waaweynaa oo ay ka mid tahay maraykanka inay hadda heshiis la galeen isbuucii lasoo dhaafay barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkanna ku eegayno kaalinta ganacsatada soomaalida ee dalka kenya ay ka qaataan korarka dhaqaalaha dalkaasi dowladda ayaa ku caddaynaysa hay-adaha cashuurabixiyaasha ayaa noo caddeeyay arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn si ganacsiga ka soo galaa canshuuraha waddanka gudihiisa la bixiyo xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa gaashaanka u daruuray go'aanka la sheegay in ay qaateen guddiga sirdoonka maraykanka ee aqalka maraykanka ee ku saabsan in ay baarayaan arrimihiisa dhaqaalaha madaxweyne donald trump ayaa sheegay inaysan jirin waxa la yidhaahda guddi awood badan oo sharci dejiyaal ah oo baari kara arrimihiisa dhaqaalaha madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaysan hore u dhicin in siyaasi kale arrintan oo kale lagu sameeyey waxa uuna ugu yeeray dhibaataynta madaxweynaha waxa uu eedda dusha kala dhacay aadam sheef oo ah xubin dimuqraadi ah aadna madaxweynaha u dhaliila
ciidamada dalka venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbowle ah si ay isku hortaagaan gargaarka bini'aadanimo ee maraykanka iyo dowlado kale ay doonayaan in ay geliyaan dalkaasi booyad iyo laba konteenar oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa lagu gudbay buundada dalka venezuela ku xirta waddanka colombiya iyadoo ay ciidamaduna roondo ku marayaan aaggaasi si ay dib ugu celiyaan ciddii isku dayda in ay sohdinta ka tallowdo maraykanka ayaa ballan qaaday in uu mucaawino qiimaheedu uu labaatan milyan oo dollar yahay oo isugu jirta cunto iyo dawo ugu deeqayo dadka taagta daran ee kaalmada u baahan ee venezuela hase yeeshee madaxweyne nicolas maduro ayaa diiday kaalmadaasi isagoo sheegay in venezuela aanay ahayn dowlad ay dadkeedu dawarsadaan maduro waxa uu intaasi ku daray in gargaarkaasi uu dhabbaha u xaarayo duulaan uu maraykanku dalkiisa ku soo qaado dhaqaalaha venezuela ee ku tiirsan shida ayaa sii liicaya sababo la xiriira hoosu dhaca qiimaha tamarta dunida musuqa iyo siyaasadda hantiwadaagga ah ee aan guulaysan cuntada shidaalka iyo badeeco badan oo lagama maarmaana ayaa gabaabsi ku ah dalkaasi sicir bararkuna xadka ayuu dhaafay arrintaasi ayaa malaayiin qof oo reer venezuela ah ku qasabtay in ay u cararaan dalka colombiya ee deriska la'a
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu rajaynayo in uu si rasmi ah ugu dhawaaqo guusha ay ka gaareen kooxda argagixisada ee daacish toddobaadka soo socda qofna uma malaynayn in ay suurtagal tahay in arrintan si dhaqso ah loo sameeyo ayuu trump u sheegay xubno ka tirsan isbahaysiga caalamiga ah oo ay magaalada washington ku kulmeen maalintii arbacada ee shalay si looga guulaysto kooxda saraakiisha difaaca maraykanka iyo sirdoonka ayaa aaminsan in ilaa iyo kun iyo shan boqol oo u dagaalama daacish ay weli ku dhuumaalaysanayaan konton kilomitr oo isku wareeg ah oo dalka siiriya ah hase yeeshee taxadar badan ayay ka muujiyeen qiimeyntooda go-aanka ciidamadaasi lagu soo celinayo ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay bishii diseembar ee sanadkii hore taas oo uu ku dhawaaqay madaxweyne trump oo shaaca ka qaaday in kooxda daacish laga adkaaday taas oo ka yaabisay kana islamarkaana ay ka xumaadeen qaar ka mid a qaar ka mid a xulufada iyo saaxiibada washington iyo xataa qaar ka mid a taliyayaasha militariga maraykanka
kooxda taalibaan iyo hogaamiyeyaasha saameynta leh ee mucaaradka dalka afghanistan ayaa arbacadii soo gebagabeeyey kulan nabadeed laba maalmood uga socday magaalada moscow labada dhinac ayaa si wada jira shaaca uga qaaday in ka bixitaanka ciidamada maraykanka uu hogaamiyo ee ajnebiga ah ay muhiim u tahay nabad waarta oo ka dhalata dalkaasi afghanistan ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa sidoo kale isku raacay in la taageero wadahadallada tooska ee maraykanku uu la leeyahay taalibaan si heshiis laga xaajooday looga gaaro dagaalka afghanistan ee socda muddada siddeed iyo tobanka sanoa safaaradda raashka ee kaabul ayaa sheegtay in xubnaha qurba joogta afghanistan ee ruushka ay soo abaabuleen wadahadallada moscow inkastoo wufuudda shirka ay si hoose u qireen in xukuumadda moscow ay kaalin weyn ka cayaartay agaasinka kulankaasi toban xubnood oo ka socda xafiiska taalibaan ee dalka qatar ayaa ka qayb galay kulanka waxaana hogaaminayay madaxooda wadaxaajoodka sheer moxamed cabaas istanzika madaxweynihii hore ee afghanistan xamiid karazai ayaa hogaaminayay koox ka kooban afartan siyaasi oo isugu jira saraakiil hore musharaxiin madaxweyne dagaal oogayaal hogaamiyeyaal qabiil iyo kooxaha xuquuqda dumarka
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada london ee dalka britain waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo arrimaha shidaalka soomaaliya oo ay ka qaybgalayaan shirkadda spectrum ee dalka norway laga leeyahay oo sahan ku samaysay shidaalka soomaaliya iyo sidoo kale iyo shirkado kale oo ay ku casuuntay iyo dowladda soomaaliya shirkan oo muddooyinkii u dambeeyey si weyn loo hadalhayay ayaa siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen iyagoo ku tilmaamay mid lagu baylahsanayo shidaalka soomaaliya maadaama aanay jirin sharciyo iyo xeerarka batroolka waxaa kale oo shirkan midaan dastuuri ahayn ku tilmaamay guddiga khayraadka ee aqalka sare oo maalin ka hor war qoraal ah soo saaray xuseen birre aadan ayaa arrimahani ka wareystay wariyaha v o ed ee london ridwaan xaaji cabdiweli uu furmay shirka saaka sagaalkii welina waa uu socdaa weli sida aada la socotaba waxaa lagu guda jiraa in lasoo bandhigo ama laga hadlo shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo sahminta soomaaliya ay shirkadu ka samaysay iyo xilliga ay suuragal tahay in sharikadaha halkan jooga la siiyo waxaa loo yaqaano ruksad inay inay qayb ka noqdaan shidaalka soomaaliya laakiin weli si cad marka looga hadlayo shirkan iyo tuhmada inta badan beryihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay ku gadaamanaa weli dawladdu ma aanay si rasmi ah uga hadlan wasiirka shidaalka soomaaliya oo shirka ka qayb galaya iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo labaduba shirka ka mid a dadka ka qayb galayana waxaan rajeyneynaa in dhowaan ay ay ka hadlaan arrintan oo ay waraysi siiyaan warbaahinta halkan inta badan isugu timid banaanka marka la eego shirka dad badan oo soomaaliya ayaa ku sugan oo dibadbaxa weli halkaas ka wada oo u arka in shirkan uu yahay mid lagu boobayo khayraadka iyo shidaalka soomaaliya marka waxaan rajeyneynaa in guud ahaan kasakow dadka banaanka oo dee aragtidooda dhiibtay in mas-uuliyiinta dowladda ee shirkan ka qaybgalaya iyo ganacsato soomaaliyeed oo la sheegay inay iyaguna qayb ka yihiin shirka iyo madaxda shirikadda spectrum ee shirkan qaban qaabisay inayna aan weydiino eedaha loo soo jeedinayo iyo waxay uga jawaabayaan ilaa iyo hadda shirka maxaa lagu soo bandhigay ilaa iyo hadda shirka un waxaa lagu soo bandhigay boog kooban oo dee guud ahaan laga hadlayo khayraadka soomaaliya iyo sida lagu soo saari karo iyo xilliyada ay suuragal tahay in lasoo saari karo marka waxay u muuqataa marka guud ahaan la fiiriyo in hadda halkan lagu soo bandhigayo xog la sheegay in horey loogu soo bandhigay dalka koonfur africa xog loogu magac daray sahminta shidaal ee soomaaliya halkan marka mas-uuliyiinta qaarkood waxay ii sheegeen in mar kale uun lasii xoojinayo oo halkan lagu ballamay oo xogtaasi halkan lagu soo bandhigayo maanta oo aanay jirin haba yaraatee heshiis iyo waxyaaba qaarkood inay halkan ka dhacayaan laakiin haddana runtii waxa weeyaan uun in guud ahaan la eego xaaladda ka sukow hadda shirka iyo waxa lasoo bandhigayo inay in in madaxda dawladda ay ka jawaabaan su-aalo kale oo qaarkood tuhun dhalin kara oo ay ka mid yihiin inay suuragal tahay shirkan hadda socdo ka sokow in shir kaloo gaara ay isugu iman karaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo dalka la filayo inuu yimaado berritole ama caawa iyo madaxda spectrum marka arrimahaas waxaan rajeynaynaa in wasiirka batroolka uu ka hadlo haddii uu jiro kulan kale oo oo heshiisyo gaara oo malaha warbaahintu aanay ka warhayn ay dhici karaan marka laakiin waxa uun ka warsugeynaa hadda guud ahaan shirkan oo inta badan socda in aan aan ka wareysano qaybaha kala duwan iyo tuhumada loo soo jeedinayo waxay uga jawaabayaan shirkan iyaa soo qabanqaabiyey oo ajandihiisa maaraynaya shirkan waxaa soo qaban qaabisay sharikad la yidhaahdo spectrum oo haddii aada la socoto horey wasaaraddii batroolka soomaaliya dowladda wasaaradda batroolka ay horey u siisay ruqsad ah inay xog waxa la yidhaahdo fahmin ay samayn karaan marka sharikadan marka waa sharikad sida la ii sheegay laga leeyahay dalka norway laakiin sharikadda waxaa halkan ay ku marti qaaday sharikado fara badan oo aan ahayn kuwa waaweyn ee la yaqaano laakiin inta badan ah sharikado ka shaqeeya arrimaha shidaalka iyo khayraadkooda marka waxaa la ii sheegay oo hadda dawladda iyo mas-uuliyiinta halkan jooga ka sokow waxyaabaha lasoo bandhigaya qeyb ka ah in sanada labada kun iyo labaatanka ay tahay marka ruksada la siinayo sharikadaha danaynaya shidaalka soomaaliya oo maanta aan aan aan aan la siinayn haba yaraatee marka labada kun iyo labaatanka marka laga hadlayo haddii ruksadaha la bixiyo laftirkooda waxay dawladda ku jawaabeysaa inaysan macnaheeda ahayn in xilligaas shidaal lasoo saarayo laakiin sharikadahaas ay ay qeyb ka qaadan doonaan mustaqbalka in ay iibiyaan meelaha ay dawladdu u fasaxdo oo sharikado iyo dawlado kale ay markaa ka iibsan karaan inta ruksada loo siiyo marka runtii waa waa waa shir aada iyo aada xasaasi u ah oo marka soomaalida laga hadlayo iyo dawladda dadka maaragtay ku jiraba ay ay ka welwelsan yihiin soomaaliya maadaama dee dalka soomaaliya burbur xoogan uu ku dhacay hay-adihii dawladda ay ay ay liiqan yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya horey loola xiriirinayo shirkadda soma oil iyo dadka soomaalida oo inta badan aada iyo aada ugu soo dhibtooday xaalifin dhir iyo kalluun soomaaliya laga qaato iyo hadda arrimaha shidaalka laakiin dawladda si arrintaas ka duwanay arrimahan uga jawaabeysaa inkastoo aan aan jecelahay inaan wax ka weydiiyo laftirkooda mas-uuliyiinta goordhow waxay uga jawaabayaan xogta ay horey sharikadda ugu soo bandhigtay websitekeeda ee ku saabsan in ruqsado la bixin doono maanta oo toddobada bisha ay tahay shirka ka dhacaya bartamaha london kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli oo goordhoweyd khadka taleefonka ugu waramayey xuseen bare aadan
dhinaca kalena qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida ee magaalada london iyo agagaaraheeda ayaa bannaanka goobta uu shirkan shidaalka ka dhacayo ee bartamaha london ka oogay bannaanbaxa ay uga soo horjeedaan shirkaasi cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray cismaan cabdi raage oo loo yaqaano xooshow oo ka mid a dadkii dibadbaxaasi soo qabanqaabiyey
banaanbaxan ee london ka socda reer london waxaa soo gaaray in dhowr maalmood ka hor in maanta oo toddobada bisha ah lagu qaban doono shir hotel ku yaalla central london shirkaasna ay ka wada hadli doonaan shirkado laba shirkadood waaweyn oo spectrum oil iyo la yidhaahdo tom tom oil and gas oo ra-iisul wasaareheena mudane xasan cali kheyre uu ka ahaan jiray shareholder inay halkaan imaanayaan maanta oo kaydadkii bologadii dalka uu lahaa qaybo ka mid a ay halkaan option ku sameynayaan soo gaartay ayaguna inay mataqaanaa ayagana inay meshan ka saxiixayaan soo waxankaa dhacaya tabaxankaa dhacaya marka saxiixaas waxaan dhahnay kalaadasuurnimada ha ogolaanina ha ogolaaninaan dhahnay marka waa waa imaanay waxaan rabnaa inaan ilaalino oon badbaadino walaalow Waan gartay.
arrintaanay usoo baxeen Marka inaan maxaad- ilaalino marka maxaad ilaalinaysaana badbaadinaysaan waxaad ilaalinaysaana waxaan badbaadinaysaan rabnaa ku yahay inaan badbaadino hantida dalka ayadoo aan qawaaniin iyo shuruuc iyo xeeran waxba aanan lahayn wadankana uu yahay wadan ee amnigiisa uu aada u liito oo siyaada siyaasadiisuna ayna deganayn oo maamul goboleedyadii iyo maamulka dhexe iyo waxoo dhan ay saan aad og tihiin in shirkada wax loo saxiixo maynan gaarin aan leenahay xilligii waa too early aan leenahay waan gartay laakiin dee waddanka dowlad baa loo doortay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiirre iyo mas-uuliyiin baa jira oo dee dabcan lagu aaminay oo loo doortay een, idinku shicib baa tihiin een, marka laga yimaado inaad warka aad tilmaanto idin soo gaadhown waxaad haysaan muxuu yahay caddaynaya in een, halista aad tilmaamaysa ay jirto oo la gelayo waxaa caddeynaya walaal shuruucow eh, dowladda aan doorana waxaan ku aragnay inay shacabka iyo baarlamaankiiba waxba kula soo noqonaynaan aragnay waxay galeen heshiisyo oo jiniiska ay la galeen eh, maxaa jira heshiisyo jiniiska ay la galeen oo kalluumaheena eh, kalluunkeena qaadanaya la sheegay shacabkii looma sheegin suuqaas iyo wararkaasaa la helay liigaa lagu helay waxaa la la tagaa eh, etoobiya waxaa la yidhaha dekedaa la saxiixay abiy axmed markuu noqday baarlamaankiisuu la fadhiistay wuu u sheegay wixii ay soomaaliya ka wada hadleen keena ilaa hadda waxba noomuusa sheegin waayo laakiin maanay Fadlan.
tir ahaan tir ahaan maanay yarayn oo in laydinka badan yahayo inta ogol ay badan tahay maanay muuqanin marka een, lixdanna aad halkan ku joogtaan haddiiba ay yimaadaanba dee aad tilmaantay in afartanna ay soo socdaan maanay maj- dadka badankoodiiba waxay ogol yihiin oo laydinka badan yahayn dareenkaasuu yahay
wallaahi haddii laga badan yahay macnaheeda ma ahan in eh, ay tahay hantida in la qaato dadka marka la fiiriyana aqlabiya sida mataqaana ah, qawaacidda caamka ah, aqlabiya dadka faamita waa waa aamusan yihiin inta oo barnaamijkan kasoo horjeedo oo aan soo bixaynina badan waan gartay mar walbaba waayay marka waxa diidanoo hadda dhahaya mataqaanaa dadkan waxay wadaan waa qalad oo annaga mataqaanaa didda mataqaanaa wadooyinkan mudaaharaada ay ahna ma jiraan oo hadda annagana hortaagan Waan marka gartay.
waxay la mid tahay haddii na laga aamuso in waxa socdaa aan wadnaa raalli laga yahay
kaasi waxa uu ahaa cismaan cabdi raage oo loo yaqaano xooshow oo ka mid a dadkii dibadbaxa ah ka soconaya magaalada london ee looga soo horjeedo shirka ka dhacaya maanta bartamaha magaaladaasi soo qabanqaabiye waxa uu warramayey cabdixakiim maxamuud sirwac
iyadoo toddobaadkan maraykanka uu ku dhawaaqay in xoogaa guul ah laga gaaray wadahadallo magaalada dooxa ee dalka qatar muddo lix biloodaasi goosgoosa uga socday saraakiil ka socotay maraykanka iyo daalibaan oo doonaya in wadahadal ay kas- ay ku soo afjaraan dagaalka toddoba iyo tobanka sannadood ka socda afghanistan ayaa waxaa dhinaca kale soo baxaya su-aalo la iska weydiinayo rajada laga qabi karo in madaxaajood lala furo ururka ka howlgala soomaaliya ama ururada argixisada ee ka howlgala soomaaliya wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo waraysi gaara siiye v o a ah ayaa qaba in al-shabaab dagaal aan marnaba lagaga adkaan karin intii uu xafiiska joogayna uu wadahadal u bilaabay al-shabaab dowladda maanta jirtana waxa uu kula teliyey in ay sii anba qaado wadahadalladaasi waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuu u warramay dagaal keliya waxaan aaminsanahay yani istaraatiiji ahaan iyo siyaasad ahaan annaga waagaas aan aaminsanayn oo aan wasiirka ahaa in een, qoladan shabaabka eh, keliya inaan lagu wadin dagaalka keliya oo dagaalka keliya uusan xalka ahayn eh, la raadiyo een, yani wax li- waxa loo yaqaano soft approach ama in la furo wada hadal een, shabaabka dhexdiisa waa isku jiraan dad badan oo yani eh, yani hadda yani aan yani wadahadalku imaan karin cabsi ka qabo eh, ayagoo ku jiro eh, sanctions listiga ama cunaqabataynta ku jiro darteed yani laakiin diyaar u ahaan lahaa haddii aysan ku jiri lahayn meeshaas waa jiraan waxaa kaleetoo jira dee dadka isku dana ma aha een, dagaalkoodana dagaal ku salaysan eh, diin ma aha oo waa wada garanaynaa waa dagaal ku salaysan interest iyo dana gaar ay leeyihiin marka waxaan aaminsanahay inuu xal ka soo dhowaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn weliba annaga aan la bilownay Een, in yacni xalka uu ku jira in wadahadal lala furo waa og tahay een, taliban oo intaasoo sano yacni dagaal lagula jiray in la ogaaday ama yacni eh, dowladihii waaweynaa oo ay ka mid tahay maraykanka inay hadda heshiis la galeen isbuucii lasoo dhaafay yani marka xalka iyadoo dagaalka uu socdo aniga malihin dagaalka hala joojiyo malihin dagaalka sidiisa uu soconaya ilan ayaguba dagaalka waa wadaan shabaab dagaalka isagoo socdo in dhinacani laga furo wada hadal la fiiriyo ilaa ay wax uu keeni karo mar walbo dadku wada hadlaanne waxay u badan tahay in wax isku soo dhawaasho ay dhalato oo wax meel la isla keeno marka nooca wada hadal ee al-shabaab iyo dowladda ay yeelan karaan maxaa ku tilmaami lahayd wallaahi waa wada hadal mar haddii la gelaayo dee dad kale la gelaayo ayaa muhiim ah waxaan aaminsanahay hoggaanka sare ee shabaab ama dadka ay talada ka go-do inay noqdaan dadka wada hadalka lala gelaayo shabaab naftiisa waxay leeyihiin levels ama darajooyin iyo waxbay kale leeyihiin qolo dhexaa jirto qolo hooseo food solgers la yidhaahdaa jiro food solgerska halala hadla ma lihin oo kuwaas badanaa waxaa waaye xalkooda waa defection ayagaaba badanaa kasoo cararo oo kasoo goosto oo waxay u baahan yihiin rehabilitation in loo sameeyo laakiin dadka la raba siyaasiyan in yacni wadahadalka uu noqdo wadahadal siyaasadaysan dadka lala galaayo waa dadka talada ay ka go-da waa hoggaanka aniga marka wadahadalkan ku taliyay wadahadalka noocaasa waaye al-shabaab sanadkii dhammaaday iyo sanadkan hadda bilowga ahba duqeymo xagga cirka ayaa ku socda oo khasaaro badan soo gaarsiiyey sida la sheegayo iyadoo duqeyn ay ku socoto wadahadalka ay geli karaan iyo waxa laga filan kara maxay tahay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii iyo sanadka lasoo dhaafay labada kun iyo sideediy tobanka iyo bishii hadda january ugu dambeysa sagaal mar la duqeeyay shabaab way socdaan laakiin haddana duqeymahaas yacni impactiga ay leeyihiin ama saameynta ay ku leeyihiin shabaab inay dagaalka joojiyaan aada buu u yaryahay sababtoo ah waa aragtay ma saddexdii qarax ugu dambeeya waxay ka dhaceen xeendaabka dowladda meelaha ay ka talisa xamar baabuur baa soo bax hadda midka ugu dambeeya oo kaleeto intaasoo jackpoint buu soo gudbay meel baa lagu baarkin kareeyey waa wuuna qarxay gaarigii marka yacni taas waxay kutusinaysaa saameynta ay leeyihiin weeraradaas mareykanka cirka ah oo ama drones ha u isticmaalaano ama maraakiib badda dhexdooda joogta ha u isticmaalaano ama say doonta ha u isticmaalaan oo lagu bartilmaameysanayo shabaab saameyn waa leeyihin ilaa iyo xad laakiin ma aysan gaarin saameyn mana yeelan doonto saameyn yacni shabaab lagaga adkaada ma keenayso hadda weliba waxay soo gaartay resourceka u baahayeen ama yacni dhaqaalo waxay u baahnaayeen inay xitaa magaalooyinka waaweyn si toos ay uga qaataan ay soo gaartay magaalada xamar gudaheeda cashuur ay ku qaadayaan horeyna aysan u jirin yacni waa fahmi kartaa yacni saameynta diyaaradaha ama droniska weerarada cirka mareykanka ugu wada saameynta ay leedahay inay yar tahay waa fahmi kartaa marka waxa aan isleeyahay yacni saameyn weyn buu yeelana waa wada hadal in la furo dhinaca kale meelo ka mid ah dalka gaar ahaan gobolada waqooyi bari iyo weliba koonfurta qeybo ka mid ah waxaa la leeyahay waxaa ka howlbilowday kooxda isis culeyska amniga ay ku yeelan karto iyo loolanka u dhexeyn kara al-shabaab iyo isis kan khibradaada wasaarad amni ahaan xildhibaane maxaa nooga sheegi kartaa wallahi waa waa wax arrin jirta waaye waa og tahay yacni amniga madaxweyne farmaajo yiri laba sano gudahooda ayaan kusoo afjaraa waxay dhashay in isis iyo shabaab ay maanta ku tartamaan ciddii heli lahayd dhaqaalaha ugu badan ganacsatada ciddii ka qaadan lahayd inay ku tartamaan oo aan ognahay labadii kun iyo sideed iyo tobankii intaasoo ganacsada in lagu dilay magaalada xamar gudaheeda waxayna ahayd herda hertan ka dhexeeyo daacish iyo iyo shabaab sidaasi lamida waa ogtahay in yacni waqooyi bari ay yacni ku dagaalamayaan horta mid waayo fursad dagaalkooda waa fursad dowladda fursad bay hadda haysataa in labadooda ay dagaalamaan oo ay isku dhamaadaan wax fiican waaye yacni in laga faa'iidaysta la rabaa laakiin fursaddaas qaabkii looga faa'iidaysan lahaa istraatiijiyadii iyo sidii looga faaidaysan laha waxaa la rabaa dowladda inay yani intay fadhiisato dadka khubarada amniga intay fadhiistaan ay yani yiraahdaan qaabkeen uga faa'iidaysanaa dagaalkan hadda labadan qolo ka dhexeeyo waxaan aaminsanahay daacish dad badan inaysan ahayn oo boqolaal aysan ka badnayn laakiin sidaan sheegay qaabka dagaalka ay ku jiraan oo ah qaab ku salaysan gorilla ahaan inay magaalooyinka dhexdooda ka dagaalamaan inay baabuur qaraxyo kusoo xiraan yacni qaabka ay u dagaalamayaan ayaa ah qaab aan laga adkaan karin marka waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda ka dhexeeya soo cusbanaaday oo ka dhexeeyo daacish iyo shabaab waa fursad dowladda ay haysato ayadaa la rabaa si ay uga faa'iideysan lahayd inay yacni ay ka shaqayso laakiin guud ahaan waxaan isleeyahay dee waa dhib kusoo batay ewel baan hal urur oo argagixiso oo shabaaba aan la tacaamulaynay in haddana urur kaleetoo labaad inaan la tacaamulno waxay yacni ka turjumaysaa amniga waddanka meeshuu maraayo
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo waraysi gaar ah siiyey wariyaha v o eedahay magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan aanu ku eegeyno kaalinta ganacsatada soomaalida ee kenya ay ka qaataan korarka dhaqaalaha dalkaasi jamaal axmed cismaan ayaa soo jeedinaya
dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaannu ku eegi doonnaa soomaalida waddanka kenya iyo ganacsiga ay waddankaasi ku leeyihiin kaalinta uu ka qaato korarka dhaqaale ee waddanka kenya soomaali aad u fara badan oo isugu jira soomaalida soomaaliya ka timid iyo kuwa waddanka kenya jooga ee waddankaasi u dhashay iyo kuwo kale oo ka yimid dalalka kale ee dunida ayaa ganacsiyo kala gedisan ku leh waddanka kenya gaar ahaan ganacsigooda ugu xooggan waxa uu ka jira magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ay soomaalidu aadka ugu badan tahay iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada isliya magaalada nairobi cumar axmed nuux ayaa v o a u sheegay in canshuurta waddanka kenya gaar ahaan magaalada nairobi soo xaraysa ay isliya kaalin weyn ku leedahay marka la fiiriyo deegaanada kala gedisan ee magaalada nairobi qaababka canshuuraha looga qaado waxaana uu sheegay in taasi ay markhaati ka tahay dhaqaalaha faraha badan ee soomaalida ay isliya ku leeyihiin
wacan tahay oo dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuura bixiyaasha ayaa noo cadeeyay arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn isli ganacsiga kasoo galaa canshuuraha wadanka gudihiisa la bixiyo inay isli qooyo qolooyinka ugu horeeya aan nahay taasna waa caddeyn oo wadanka gudihiisa way taalaa wax oo la sameynaya ma aha oo qaybaha ku shaqanaya kusheegaa noo sheegaya marka waa wax la arko oo kambe waxaa ku faran xafiisyadiiba qabsan isli gudaheeda way yimaadaan dadkay la xiriiraan dadkay lacagaha ka ururayaan waa wax kaloo la yaqaano adeegyada marka aad heshaan isli ahaan ganacsatadiina lacagta aad bixisaan ee canshuurta aad ku tilmaamteen ee faraha badan adeeg u dhigma marka dadka qaar baa dhaliila inaydan helin bal ka warantaa taaslo way jirtaa oo waddanka oo dhan bay taasu ka saabsan tahay oo wadanka gudihiisa waxaad boqol kiiba boqol lama helo wadanku wadan hadda hor koraya oo inkastoo afrikada wadamada kale jiraanka uu ka horeeyo laakiin waa waa wadan afrikaana soo koraya dhimeysheedana wuu leeyahay oo marka waxaa laga yaabaa wacyigii dowlaha dowladaha iyo wixii aan shacabku marka boqol kiiba boqol ka rabeyn inaanan ka helin way cad tahay laakiin wada sanadaha u dambeeyey aad baad moodaa inuu in inaan dowladdu ay ay u gelinayso tixgelin goonina siinayso oo xaggii ammaanka dhisitaanka isgaarsiinta iyo jidadka inay dowladdu isku mashquulinayso oo jidad badan la dhisay oo xaabadaha kale ee nairobi xataa jidad waaweyn oon loo dhisin oo annaga lanoo dhisay cumar axmed nuux ayaa waxa uu dhinaca kale ka warramay ganacsiyada kala gedisan ee soomaalida magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isli ay ku leeyihiin ganacsiga xaafadda isli ama guud ahaan ganacsiga soomaaliyeed ama nairobi waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo soo oo aada u koreeyey muddada hataa tobanka sano u dambeeyey buu aada usoo koray marka waa ganacsi qaybo badan leh oo oo le isgaarsiinta iyo dhaqaalaha guud ee sida alaabaha guud ee wadanka gudiisa lagu iibiyo ama jibadaha laga keeno marka soomaalidu ganacsi ganacsiya qaybo badan bay kaga kaga jiraan wadanka gudihiisa oo oon hal nooc ahayn ay kulligoodba ay ay meelo sare sare ka gaareen oo hataa haddana aada aragtid oo wadanka gudihiisa laga arko koritaanka dhaqaalaha ee koraya xaaf ay ku leeyihiin wadanka guud ahaan nairobi khaasatan xaafadda isli xataa xaafadaha kale xataa inkastoo hadda dhismihii iyo koritaanka ganacsiga uu sii korayo waxaan dhihi karaa waa ganacsi ay soomaalidu ku guulaysteen tobankiisana u dambeeyey inkastoo taa ay jirto ayaa mararka qaar waxaa dhacda in dhinaca ganacsiga gaar ahaan dhaqaalaha waddanka kenya ay soomaalida ganacsigoodu uu qiilqiil galo gaar ahaan marka ay dhacaan weerarada argagixiso waddanka kenya zikriya xaaji abshir oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa waxa uu v o a u sheegay saamaynta ganacsigooda ku yimaada marka waddankaasi kenya ay ka dhacaan weerar argagixiso
waad dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxaa yeelay xaafadan islii ee soomaalida ku badan tahay waxaa looga yimaadaa dalal badan sida tanzania uganda iyo congo iyo burundi marka isku socodkii baa yaraanaya haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa gelaya sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan laisku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad adkaa ugu adkaanayso marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaan ah ay dhacaan zakariya ayaa waxa uu dhinaca kala sheegay ganacsatada kala gedisan ee waddanka kenya gaar ahaan soomaalida waxyaabaha ay ka ganacsadaan inay ugu horreyso alaabaha bagaashka dharka iyo dhismayaasha guryaha oo uu sheegay in dhaqaale aad fara badan ay waddanka kenya soo geliyaan jamaalow soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan hadday ahaa lahayd dharka hadday ahaa lahayd electroniga dhismaha cosmaticska ama laba waxyaabaha laisku carfiyo dhisintaanka mark waayihii ugu dambeeyaba saa-id ugu soo siyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uga socda maadaama islii ay isbedeshay oo qofkii ay ugu dambeysay dhowr sano oo sanadda aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan waxyaabaha ugu xooga badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxaa ugu xoog badan dharka iyo electroniga iyo weliba alaabaha cosmaticsa
iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada isliim magaalada nairobi cumar axmed nuux ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dowladdu ay wax badan ka qabatay dhinaca nabadgelyada magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii oo burcad dhallinyaro soomaaliyeed iyo kuwo kale oo aan soomaali ahayn marka qaarkii ay dhibaatooyin ka geysan jireen gudaha xaafadda islii ee magaalada nairobi taasoo saameynna ku yeelan jirtay ganacsigooda arrimahaas way jiri jireen laakiin waxaa weeye sanabo badan bay ahayd oo xataa hadda dhalinyarada laga hadlo dhalinyaradahaasoo dhalinyaro waxay ahaayeen xaafadda dhexdooda degan ama xaafadda kusoo kora bay ahaayeen oo oo waxyaalo yaal xaafadeed ahaan uun arrimo ku bilaabma bay ahaayeen kuwiina maasha allah hadda waanu aad bay aad baan uga guuleysanay dawladdu dexnaan guli way way dad bay soo dirtay niman askaro badan baa xaafadda la keenay oo arrimaha khaas ahaan uga shaqeeyey muddo ilaa saddex sana a waxaa jira dad khaas oo security khaas oo arrinta keliya un ka shaqeysaa jirta oo ilaa haddaba ka shaqeysa marka arrimahaas xagga dhalinyaradii dadka baadbaadi jiray ee ama magaca loo yaqaano superpower iyo waxyaalahaas oo dhan hadda xaafadda aad bay uga roon tahay dhalinyarooyinkii qaar ka weyweynaadey qaar ka waxyaalihii ka baxay qaar ka tegay wadanka qaar waalidkood ay la carareen bay noqdeen ama qaar ba kaba soo noqdeen waxyaalahaaba marka de taasi xilli bay lahayd waxaana waxaad moodaa waa xilligoodiba hadda dhammaaday sida sida aan u aragno hataa amniga kale ee guud ee niman haba xaafadda oo aan degenayn oo oo caadi xaafadda usoo wareegi jira oo imaado oo waxboobi jiraa jira oo ama ganacsiga dhici jiray ama dukaamada dhici jiray wixii oo dhan aad baan ugu roonahay tan kale oo marmar ay dawladdu baaritaan samayso xaafadda ay ka samayn jirta awal hore taas waxay ahayd labada kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd mar la sameeyey oo taa wadanka oo dhan baa laga sameeyey saameyn guud bay taasi ku yeelatay khaasatan xaafadda islii dad badan baa kala xirnay ganacsigu markaa wuu isbedel laakiin hadda boqolkiiba boqol uu kusoo laabtay sidiisii hore xaafadda dadku aad bay u degan yihiin ganacsigu si fiican buu kala socdaa xaafadda islii oo ka tirsan degmada kamakunji ee magaalada nairobi ayaa waxaa xildhibaan ka ah xildhibaan soomaaliyeed yuusuf xasan oo marar badanna u istaagay in uu soomaalida kala hadlo arrimaha nabadgelyada iyo sidii ganacsigooda ay u horumarin lahaayeen isagoo dowladdu ugu baaqay inay kaalin weyn ka geysato arrimaha nabadgelyada
waxaad dhegaysanayseen barnaamijka bandhiga v o a oo uu toddobaadkan soo diyaariyey jamaal axmed cismaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
magaalada london ee boqortooyada ingiriiska waxaa maanta ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha shidaalka soomaaliya soomaalida qaarkeed ayaa aaminsan in la xaraashayo khayraadka waddanka halka ujeeddada shirka lagu sheegay inay tahay xog wadaagid ee aanan laga hadlayn xaraash iyo suuqgeen midna haddaba su'aasha isweyddiinta mudan ayaa waxa ay tahay ma la joogaa xilligii laga hadli lahaa arrimaha khayraadka dalka waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya aqoon-yahan cabdikariin aadan isaaq iyo cabdinaasir maxamed cabdi oo ah bara jaamacadeed jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya cabdikariin aadan soomaaliya waxaa dib u dhigay waxaa waaye dhaqaalo xumo oo laysu dilhayo oo nin kastoo waxaysanayo haddii marka ummaddu waxa ay leedahay aan loo soo saarin oo aan laga noolaynin ma jiro wax horumar ah weligeenna waxaan tagnaynaynaa zero kasii zero haddii aan wax yar dib tusaale ahaan u noqdo waddamada khaliijka heerkii ay taagnaayeen soddon sano ka hor qaarkood waa og tahay xilliga maantana annagaa u toogsa tagno u doonano wax dheef oona caawinasa weydiisano waa ka khayraad badannahay waa ka muxuu ahay yani dhul fiicannahay in waxayna aan la soo baxno oo aan muxuu ahay ummadaha yani la mid noqono wax aada u fiican waay midda kale ereyga xaraashka xaraash waxaa la xaraashaa wax horey us joogay oo diyaarsanaay oo shaqayn waayey ayaa sirka laga xaraashaa waxa la soo saaraaya iyo wax xaraasha labay kaliyihin daltiyaysan isku darin marka anigu intaasaan qabaa in hore cabdinaasir adigana fikirkaada runtii anigu waxaan qabaa in la joogin xilligii yacni la beecgeyn lahaa amaba sida hadallada loo dhigaayo la suuqgeyn lahaa shidaalka soomaaliya waxaan qabaa in arrimo badan oo oo ka muhiimsan amaba ka horeeya ay dowladda u taallo tanna ay tahay arrin lagu fududaaday oo waqtigeedii aan la joogin cabdikariin waxaa tiri waxaa la gaaray xilligii khayraadka soomaaliya laga hadli lahaa lana soo saari lahaa haddii aad noo sababayso waxa xilligan ay tahay waxa sababta ugu habboon horta sida dal markuu dhaqaalo leeyahay oo amnigiisa caafimaadkiisa waxbarashadiisa mataqaanaa bulshadiisa dhisideeda oo horta horumariyaa dal aan dhaqaalo lahayn wax ma qabsan karo inta wax lagu soo siiyey aad rabto inaad amni ku sugto ood waxbarasho ka samayso ood caafimaad ka samayso oo aad ummad wax ugu qabato oo aad yani gurmud abaar ugu qabato oo aad tuugsiga ku keenaysid horta horumar gaari maysid ninna sacbadii suug biyo dhargaha soomaliya tiraahdaa waxaa loo baahan yahay dalku dhaqaalaha uu leeyahay marka lasoo saaro ayaa wax kasta lagu qaban karaa hadday tahay amni hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha waxaad og tahay wasaarada badan oo dowladda oo aan shaqaynin oo la bajet ay ku shaqeeyaan la hadda haddii yani dhaqaalo wadka yimaado wasaarad kasta toos dhawaysa wasarada howlo guud aan shaqaynin tii mataqaana muxuu ahay gaadiidka cirka dhulka aan shaqaynin tii waxaan shaqaynin muxuu ahay caafimaadka aan shaqaynin oo yani arkaysa n g o yo laleeyahay mataqaana yani isbitaalada caawiyo war waxaana baabiye waa dhaqaalo xumo haddaan dhaqaalo helno horaan u soconaynaa marka anigu xaraash uma arkay waxaan u arkaa in ummadda waxeedii wax looga looga soo saarayo oo lagu horumarinayo erarka cabdinaasir adiga walaaca aa qabtid muxuu yahay annaga waan waan yani taageerina shacbi ahaan haddaan nahay in horumar waddanka la gaarsiiyo in khayraadkii dalka uu lahaa lasoo saaro in yani aan helno barwaaqi iyo baraaro laakiin xoogaa waxaa moodaa nidaamka loo maray in uu yahay mid yani lagu fududaaday marka taas aan leeyahay waxaan usoo qaadanaya tusaale waddanka waxaa jirto waxyaalo badan oo in wax laga qabta loo baahan yahay sida amniga sida yani waddanka hadda waan ognahay waxaa ka jiro maamul goboleedyo deegaanada qaar xitaa hadda laleeyahay sahminta ayaa lagu sameeyey oo sida aan koleyba ka maqalnay wasiirka inuu sheegay in shirkad la yidhaahdo spectrum oo runtii laga leeyahay dalka u k ay sahmin ku samaysa shidaalka soomaaliya sahmintii ay samaysay natiijada kasoo baxdayna la filaya in maantoo khamiisa idu soo bandhigto dowladduna ay sidaas yacni halkaas shirkaas ay ugu qeybgelay wasiirka batroolkii macdanta marka taas waxaa ka horeysa horta annaga kheyraad inaan helna waa rabnaa shidaal in lasoo saarana waa waa taageersannahay laakiin waxaan rabnaa nidaamka loo maraayo in wax loo dhan yahay ay noqoto tusaale haddii aan soo qaato dastuurka hadda qabi qoraalka ee kumeel gaarka ee soomaaliya qodobkiisa afartani afaraad waxa uu qorayaa in waxa uu wuxuu qori wuxuu ka hadlayaa kheyraadka dalka waxa uu sheegayaa marka in kheyraadka dalka yacni go-aan ay ka gaari karaan ka wada hadlayaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubinta ka ah marka waxaa haddana xusid mudan in maanta shirka la filaya inuu ka dhaca london yacni hal maamul goboleed oo ka qaybgeli inaysan jirin dowladda dhexa keliya lagu matalaya halkaas marka meeshaas mugdi badan ayaa iga muuqda dadku dadaa mas-uulka ah ay doorteen oo hogaamiye u ah mas-uuliyiintaasi dad waxaa jira mucaarad ku ah oo aniga maxaa laga dooran waaye ilaa hadda la taagan darbiyada haddii madimidugtaga xaaladu noqotona horumar lama gaarayo danta shacabka waxay ku jirtaa ninkii maanta awrka intuu dhaamiyo ceelka biyo uga soo dhaamin karo ilmaha waraabin karaa danta annaga noogu jirtaa nin marka dhahaayo aniga biyahaasi haddaanan aniga dhaaminaynin wax soconhaya ma jiraan taasi horay noo soo diyaarsatay labaatan sano toban sano isdilu haynaa weli waa isdilu haynaa midda kale uu ka dhawaajiye oo ah maamul goboleedyadu maamul goboleedyadu ma aha niman iyagu stateka caalamka la xiran ma aha waa niman hoostaga dowladda federaalka ah dowladda federaalkana wax u go-aamiso oo wax u samayso oo wax kastoo caalamka heshiis lala galahayo soo gasho marka waxaan ku sheegaa dhamaysto dooda laga halaabin waxaa waaye dowladdaasi in looga dambeeyo waayo oo ninka ka dhawaajiyo ah barlamentariga iyo ninka dhawaajiyo markii oo loo keenay heshiiska wixii dhaliilo ah waxaa la rabaa inuu yihahdo waxaanan wax ka qabnaa ama baarlamaanka ay ka doodaan laakiin haddeer oo waxba la gaarin oo wixii lasoo bandhigin in la qayliyo oo meelo la waxeeyo waxaan u arkaa ummadda soddon sanoo kale hoosa loo sii wado waa soo dhexgalaa mees ha iga raadlahada walaalkay waa fikirkiisa runtii markii laga hadlaya arrinta micnaha dibadda ma aha arrintan dowladdu waxaan ognahay inay la gooni tahay afar yani shay oo dowladaha xubinta kahe aysan kusoo fargeli karin arrimaha yani socdaalka lacagta arrimaha dibadda iyo arrimaha gaashaandhiga tan ma aha afartaas arrin ka mid ma aha waa arrin gudaha sal micnaha ku saabsan waa khayraadkii dalka waxa laga hadlaayo ma aha arrin arrimo dibadeed ama yani arrin gaashaandhig ama arrin micnaha lacag ku saabsan ama ama socdaal marka taasi walaalkii waxaan leeyahay xoogaa in ay meeshaasi yani sida sida saxdeed inuusan u asiibin marka arrintaas runtii waa marqaadimo doonto shacabka soomaalidana runtii waa shacab ayaga mar kasta ka falceliya arrimaha jiro falcelinta ay sameynayeenna miidhiyaha meel kasta waa kala soconay aad ayaana arrintaana kolleyba shacabka uga soo horjeeda anigana waxaan ka mid ah shacabkaas aad uga soo horjeeda shacabka lama kiciyo waa la dejiyaa ninkaa eris waxaa iga muuqata inuu shacabka kicinhayo oo aan waxba la qabsan uu leeyahay markaa macnaha si yani mataqaana bart kale uga jawaaba arrimaha uu ka hadlay maamul goboleedyadu waxay ka mid yihiin ummadda soomaaliyeed dad state gaar ahoo ama magac kala la baxayoo oo ka baxsan soomaaliya ma ah waxay ka mid yihiin shacabka soomaaliyeed oo wax loo qabanaya ka mid yihiin ogolaansiye iyo horumarna waxay diyaar u ah shacabka nin marka dhahay maamul goboledaha hogaamiya oo waxaan ahay anigu wasaare hebel ama hebelaan ahay oo gobol sheeganayo inuu masayrkii ummadda u baabi'iyo shaksiyadiisa ma aha waa in laga gudbo oo ummadda uu asaga hoosta ku haysto cadaadinayo waxaan ognahay maamulada qabaliyad qaar aan waxba qabanin oo ummadooda ku hoos rafaasan tahay oo dhaqaalihii buranayo oo mataqaana muxuu ahay dadkii bahdilayo oo xildhibaanka hadlo yidhahdo ruuxan ka daa xataa xilka ka qaadayo oo mataqaana muxuu ahay yani laleeyahay bax taasi waa dhamaatay horaa loo soconaya haddii mar barnaamijku u yahay nolol la abuuraayo waa hore socdo waxaan taas keenaysa marka hore loo socdo wax badan way qabsoomayaan amnigaa qabsoomaya hadda ciidankeena misaarkiisa inta laa keenaa boqolkiiba lixdan waxaa laa keenaa dibadda waa soo tugsana ma dhacayso gudahaan ka helaynaa oo waxtalkeenaan waxaynan gadanaynaa nina wuxuu ku cilbaxaa wixiisa hantiyay macaan waa midaan hoy laga odhanaya ay somaali jiraan waxaynaan ku cilbaxaynaa laakiin maaha inaan dadka lagu haysano kii fikir fiicanka inaan dhahno kuguma rabsano dhalinyarada hadda joogtane waxay ku barbaareen oo wax ku barteen xilliga fawdada ra'yigooda inta badan wuxuu u badan yahay boqolkiiba sideetan aan dhihi karaa dhinaca fawdada marka waxaan leeyahay dadkiina hadda wax barteen ummadda la jaan qaado annaga waa idinka weynaha waa idinka wa aragsanaha khabiiraan nahay dhaqanka dowladda statekaan naqaanaa walaalayaalo waxa aan idiin sheegayno boob ma ahee waa noloshiina iyo ilmihiina iyo mustaqbalkiina waxaan leenahay kusoo dhawaada cabdinaasir ugu dambeyntii waa mahadsan yahay ninka walaalkii waa waa mahadsan yahay fikirkiisa ayuu cabir runtii marka arrinta yani maamul goboleedyadu aad ugu fogaaday in badan dastuurka soomaaliya ani wax badan waa ka akhriyey qodobo badan waxaa jiro mar kasta lagu soo gebagabaynayo arrintan waxaa ka wada hadli doona ama kulanka yeeli doono ama is-afgarad ka samayn doona maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marka arrintan waa arrin ku saabsan khayraadka dalka maxaa u diiday in dowladdii ay yani maamul goboleedyadii kala tashato in ay ka micnaha talageliso in wax laysla og yahay lala shirtaga maxaa diiday annaga mugdiga badan waxaa noo muuqdo oo yani aan ujeedno waxaa waaye in maanta dowladdii soomaaliya inkastoo ay tahay yani xubinta keliya ama qaybta keliya wadanka dhan maamusha ama matasha yani haddana wixii khayraad maadaama ay ku salaysan yihiin hadhowda intii dhibaato ay ka imaan lahayd yani conflict ama colaaso kay abuuri lahayd in yani maxaa la yidhahdaye dowladdu ay ka qaybgeliso ay ka talageliso maamulada maamul goboleed waxaan ognahay inay baxeen oy aadeen caalamka khaliijka ay aadeen oy lacag ka soo qaateen oy yimaadeen yaa u fasax waxay ujeedadii u baxeen wax kale maaha inay wax qasaan war waxyaabaha qaar ay ku dhaqmayaan lama dhihi kara waa dad mas-uuliyiin ah oo dhulkii ay xakumeen ama dadkii ay matalayeen yani mas-uuliyada qaadi karo ma- maaha haddana dowladda waxay kuma caadarteen markay tiri dowladda yani ay ka soo xirtay caalamka sidaa nooga soo xirtay ay inta shireen waxay dheheen dowladda waxaa kala noqonay waa shaqayntii taasi mid maaha ra'yi qof waaye waa hogaami kuxoodiyo waxaa u arkaa marka waxaas ha laga gudbo mas-uuliyad darro waxaas ha laga gudbo ha loo gudbo horukac horumar ummaddan annaga hadda hadlayno beri ma noolin ilmaheenna kuwiisa dhalana mustaqbal loo baahan yahay war dalka sidaa lagu hayn maayee horaa loo soconayaa
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinayey caashahay waxaan filayaa mid ka mida eh, dadka dooda ka qayb qaadanayayba wuxuu ka dhawaajiyey in shirkadda eh, sahanka eh, ku samaysay shidaalka soomaaliya ee spectrum eh, laga leeyahay waddanka u k u k ma aha eh, waa norway halka aad kala socoteenna waa v o a markana maalintii shalaytu ahayd waxaa magaalada washington ee dalkan maraykanka lagu qabtay shir hal maalin socday oo looga hadlayey halista kooxda daacish iyo sida looga hortegi karo kulanka waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaana soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii ka qayb galay shirkaasi waxaa u matalayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda cabdulqaadir axmed khayr jamaal axmed cismaan ayuu u warramay
bismillaah waa mahadsantahay walaal maanta waxaan soo gaaray shalay magaalada washington oon kaga qayb galayay shir wasiirada arrimaha dibadda toddobaatan iyo sagaal waddan oo ku bahoobay inay la dagaalamaan ururka argagixisada loo yaqaano daacish soomaaliyana ay ka mid tahay marka sanadkan waxaa martigelisay dowladda maraykanka wasiirka arrimaha dibadda pompeo ayaa soo diray martiqaadka u fidiyey wasiiradaas oo dhan wadamadaas kasoo qayb galayna waxaa laga tashadaa wixii laga qabtay istraatijiga siday tahay iyo waxa laga qaban doono marka saaki ayuu shirka noo furmay wufuud oo dhan wasiirkaas soo dhaweeyey kadibna khudbadu ka jeediyey furitaana kadibna waxaa la guda galay khudbadihii wufuudda iyo sidii sakradii laisdhaafsaday kadib galabtana waxaa soo gunaanaday madaxweyne trump marka waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi maxaad inooga sheegi karaysaa gaar ahaan markaad fiirso soomaaliya daacish hadda sida ay ugu xoogan tahay shabaab uguma xoog badnaa laakiin meelo ka mid a soomaaliya weli waa ay joogaan marka maxaa ka soo baxay soomaaliyas ahmiyad gaar intee leeg ayuu shirkaasi u lahaa
waxyaalahaas la isdhaafsaday waxay kamid ahayd fikradaha daacish maadaama hadda laga qabsaday mosul iyo raqa iyo meelihii xoog ay ku lahaayeen meelihii ay aadeen firxadka ay u tageen iyo meelihii kale wadamadii kale ku fideen oo soomaaliya hadda ka mid tahay sidii loogu hortegi lahaa iyo sidii siyaasad loogu dejin lahaa in aysan noqonin argagixiso intay marka hore qarsoonto kadib haddana soo rogaal celisa marka waxaa laga tashanaya waxay ahayd maadaama hadda meeshii ay ku bilaabatay oo ahayd waqooyiga ciraaq iyo suuriya haddii aada looga loogala dagaalamay in markaas laga ilaaliyo inaanay meelaha kale u qixin oo sidii alqaacida oo kale aynay ku noqonin waa run anaga dhibka ugu badan waxaa nagu haya waa shabaab laakiin hadda waxaad arkaysaa soomaaliya marka la joogo qeybo ka mida puntland iyo magaalada xamar agaarkeeda inay yimaadeen firxadkaas ka mid a daacishka oo xataa meelo ka mida ay kula dagaalameen shabaabka waxaana rabnaa inaan ka hortagno intaanay nagu xoogeysan ama waddanka aanay ku fidin ma jirtaa walaac laga muujiyey in kooxdani maadaama sidaa aad sheegtay inta badan looga soo watraanaday dalalka ciraaq iyo syriya meelaha ay aadayaan inay soomaaliya ka mid tahay walaac noocaasi ma jiraa ha walaac laga muujiyey waa jira waa run si aadanoo looga hadlay waxyaalaha hadda laga tashanayo oo muhiimka oo diiradda la saaray ayaana kamid ahayd arrintaas sababtaa soomaaliya keliya ma aha meelo badan oo ka jira dagaalka sida yemen sida libiya sida gobollada saaxil oo galbeedka africa ilaa dhinaca bariga xataa dhinaca afghanistan iyo meelahaas oo dhan iyo firxad dad badan oo fiday ama dad badan oo iyaga u haya muxuu ahay niyad musame oo jira in laga hortago iyo sidii loo wajihi lahaa waxyaalo fara badan oo ka mid tahay in si lagula dagaalami lahaa waxyaalaha isticmaalaan communicationka oo internetka ka mid a waxyaalaha isticmaalaan isgaarsiinta ee xagga diyuuradaha ka mid a waxyaalaha isticmaalaan oo technologigaas oo oo ka mid a iyo sidii loo dabageli lahaa financiga maalgeliyaashoodii iyo askarta oo keliya maaha iyo dadka ajnabiga oo aada meelaha ay ka jiraan jihaadiyiintaas oo kale oo u dagaaltaga iyagoo dhan waa waa wax guud oo u baahan in laga tashado iyo wax gaar ahoo waddan walba si gooni ah in looga fiiriyo
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda cabdulqaadir axmed khayr waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan
mar kale ayaan dhegeystayaal hawadeedinkan leenahay galab wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar yoonis cusmaan cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada uurkujirta gaar ahaanna wadnaha dr yuunis cusmaan waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka nasr city oo ku yaalla magaalada qaahire ee dalka masar waxaana barnaamijka isku soo duway waryaheenna xuseen saxanuune dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa qaar ka mid a xanuunnada halista kadibna waxauu ka jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaashan cudurka loo yaqaano macaanka ama loo yaqaano diabetes milax ama afkaca lagu yidhaahdo marad asukari oo asna caalamka dhan haysto oo ilaa haddeertaana dawo isla raadinayo dadka qaar ay qaataan dawo dadka qaar qaataan insulin calaa xasab waxa loo yaqaano hemoglobin a1c ama cudurka dhiikarka inuu yahay type 1 diabetes ama type 2 diabetes bacda kii dhigtarka inuu fiiriyo qofka madaxu wax kale ugu muhiimsan intaas waa waxa loo yaqaano smoking ama cigarette smoking waa waa factor muhiim weeye oo haddana caalamka oo dhan dadka qacaab aad ay u badan yihiin oo waxyaala badan keen waxaadna waxaa kasii muhiimsan ee cudurka wadnaha keeni kara waxaa loo yaqaano hypercholesterolemia qofka inuu leeyahay cholesterol waxaa arkaya dad badan oo soomaaliya oo ka sheeganayo cudurada loo yaqaano cholesterol waxaa kaloo kasii mida inuu ka ciyaaro muhiim waxaa loo yaqaano genetic problem ama qofkan uu leeyahay family history of cardiac disease is very important dhakhtarka inuu weydiiyo qofka bukaanka ah haddii wax laga qaban karana wax laga qabto marka waxaan kusoo koobaya waxa keena cudurada wadnaha waa hypertension dhiikar waa diabetes mellitus waa smoking magacaygu saddexan waa maxamed cabaas sheekh maxamuud marka hore waa mahadsan yahay fursadda doctor doctor yunis cusmaan cabdishakuur waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal ah doctorka doctor yunis waxaa jiro qof patient ah oo soomaaliyeed oo da ahaan ay ku dhow da-da lixdameeyada ama ah dib waxaa yaraaday garaaca wadnihiisa wuxuu u baahday inuu daawo oo aado waxaa la dhahay waxaa rabtaa in operation loo geliyo oo bateri aa qaadato si wadnahaaga oo garaaciisa oo u sabido sida normalka ah muhiim ma tahay baterigaas yacni qofka loo geliyo laabaduu ku jira haddii laabaduu ku jirayo faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa ina noo raaci soo jeclaaleen
aada u mahadsanyahay maxamed cabaas su-aashuu weydiiyey dabcan wadnaha waxaa su-aasha waxaa ku dartay garaaciisa oo yaraado bateriga wadnaha isaga ayaa leeya qaybo badan waxaa jiro qaybo loo geliyo inuu yaraado garaaca wadnaha oo loo yaqaano basemaker waxaa jiro inuu wadnaha garaaca u ziyaado oo ay keento waxa loo yaqaano ventricular tachycardia ama waxa loo yaqaano fitaag markii wadnihiisa garaaciisa uu ziyaadmo oo haddana qofka oo ka sheeganayo wadna garaaca fara badan marka markii cudurkaas u yimaado ventricular tachycardia waxaa loo baahan waxa loo yaqaano implantable cardioverter defibrillator waxaa loo yaqaano i c d ama waxaa jiro cudur kaleeto oo wadnaha inuu ku dhaco heart failure oo lagu qasbanaado inuu wadnaha cadalada aad ay fashilanto oo lagu qasbana loo geliyo c r t waxaa jiro cudur kale oo dhaxal ah oo loo geliyo i c d marka bateri maaha bateriyaasha dhan inay siyan yihiin marka waxaa shardi ah qofka waxaa loogu geliyo bateri in la ogaado sababta waxaa jiro cuduro congenital heart disease oo ah oo dhaxal ah sida loo yaqaano cudura hukam ama loo yaqaano hypertrophic obstructive cardiomyopathy oo ah waxaa keenaa badan waxaa arkayseen markaa firsina caalamka qof asagoo kubada ciyaaraayo hebel waa dhintaan laha qofkaas badanaa wuxuu qabaa cudurka loo yaqaano hypertrophic obstructive cardiomyopathy waxaa jiro cudur aad u yar laakiin fatra akhiira a dareen musiga soomaalida inay ku bateen oo loo yaqaano burgaada syndrome oo ah cudur congenital heart disease hadduu qofka symptomatic kugu yimaado oo ka sheeganayo waxa loo yaqaano syncobal attack ama qofka uu wareerayo ama u dhacayo waa dhakhtarka u qaadaa su-aal fiican oo qofka weydiiyaa oo ogaadaa waxa ay ka jiraan oo u saaraa waxa loo yaqaano electro e c g kadib oo saaraa echocardiography kadib oo saaraa waxa loo yaqaano admalin jaintis hadduu uga shakiyo oo waxa loo yaqaano cudurka burgaada syndrome oo fatrada maalmihi ugu dambeeya ku badanayay fatrada soomaalida waxaa jiro cuduro waxyaalo kale oo keeno qofka inuu qabo thyroid problem ama loo yaqaano waxa loo yaqaano thyroid oo qofka diwadnidiisa oo garaacisiyo oo loo baahdo pacemaker caadiya markaas haddana basemaker si qabsamaya haddana iyo meesha la geliyo iyo qaabka la geliyo marka waxaan jirayaa other times inaan uga hadli doono basemakerska iyo qaabkii u baahan yihiin iyo qaabka loogu sameeyo ee uga faa'iidaysan doonaan dadka soomaalida laanna waxaa arkaa dad badan oo soomaaliya oo qabo oo loo geliyo batri aan waxba ka fahamsaneyn taa haddii batri mar la geliyo qofka for life ku jiraa laakiin shada waxaa qofkaas sababta keentay in la tacaalo hadduu daabiits ahay daabiits la daweeyo hadduu hypertension hypertension la daweeyo intaas haynuu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa dr yunis cusmaan cabdishakuur oo ka howlgala cusbitaalka nasri city oo ku yaalla magaalada qaahira kuna taqasusay cudurrada uurku jirta gaar ahaana wadnaha waxaa barnaamijkaas ku soo duway wariyaheenna xuseen saanuune intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
markana dhinacii heesaha aannu u leexanno nala dhegaysta heesta idinku soo maqan
jacayl lama muusi kara oo sidii mayay guddaa mirood buu kugu dilaa jacayl lama muusi kara oo sidii mayay guddaa mirood buu kugu dilaa midyadaablusitaa halbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaablusitaa halbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geedsare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geedsare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan ku mataalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa nimaqanuu meel fog jira ase meherkaaga tegin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya aabooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muradka lagu xidhaa adigu waad maabise imayracayoo imire mawjada hoosan ku dhacay dhexdooda ku maaxayaa ilaa madaxay qarsoon madgaabshi mugii jaacay hiil intaan migsaday ku mumay
codkaasi macaanee nimco yaasiin caraale iyo cabdinuur allaale ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale kulmayno dhammaan v o a waxay idinkaga tegaysaa sidaas iyo nabadgelyo murtida waxaan uga socdaa ma moogin midhkan jecle asi hadduu ku mudo durshaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa wa ima moogin midhkan jecle
This is VOA News.